galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa galab talaada ah bisha janawari ee sanadka kana waa sideed iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa sideed dii aroornimo idaacadda galabtii wararka v o na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah dagaallo culus iyo duqaymo ka dhacay gobolka hiiraan waxaan hadda ku sugannahay deegaanka barayabaal oo dhaca degmada bulobardo iyo degmada halgan inta udhexaysa runtii guluf dagaal oo saakay aroortii hore aan soo bilowday oo runtii dhowr goobood ka dhacay ilaahi subxana watacaala wuxuu garabkooda ka baxay kooxihii naflacaariga ahay ee ummaddan halakeeyey
sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo duqaymo ayana ka dhacay puntland oo ay ku dhinteen dad hal qoys ka soo wada jeeda saad la socotaan ma maqasheenba duqayntu waxay ka dhacday meel ka mida deegaan qandala oo lagu magacaabo ceelka adax duqayntaasu marka cadowgii meeshii ku dhumaalaysanayay waa la duqaynayay dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sidaa hadda riboodka ku helay ka koobnaa saddex toban qof qof waa ka maqnaa oo meel magaalaha ku jiray
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacadda galabnimo ku dhegaysan doontaan intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku aan idin akhriyo rasaas ayaa talaadadan maanta ka dhacaysay magaalada gooma ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay xaalad bini'aadantinimo oo walwal leh iyadoo ay isku dhaceen askarta kongo iyo fallaagada ay taageerto ruwanda oo weeraray aagga oo sheegtay in ay gacanta ku hayaan afhayeenka xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa shir kooban waxa uu ku sheegay talaadadan in cisbitaalada gooma ay buux dhaafiyeen barnaamijka cuntada adduunka ayaa waxa uu sheegay inay si kumeel gaar ah u hakisay howlihii gargaarka cuntada ee deegaanada deegaanka gooma madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa sheegay in wadahadalada xasaradaha ah la qorsheeyey arbacada iyada oo lagu wado in ay ka qayb galaan madaxweynaha congo felix shisekedi iyo madaxweynaha dalka ruwanda paul kagame ruto ayaa sheegay in aysan jirin xal militari oo lagu xalinayo colaada taagan waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio uu sida hadalka loo dhigay cambaareeyey weerarka gooma ee kooxda m ama ee ay ruwanda taageerto waxaana uu caddeeyey ixtiraamka maraykanka uu u hayo madax bannaanida d r c isaga oo teleefon kula hadlay isniintii shisakeedi madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay waxa uu sheegay in shirkadda microsoft ay ku jirto wadahadallo sidii ay u iibsan lahayd shirkadda tiktok ama aaladda tiktok xilli mustaqbalka barnaamijkan ee gudaha dalka uu wajahayo hubanti la-aan tiktok ayaa waxa ay wajahaysaa sharci maraykan ah oo ku amraya shirkadda in ay ka baxdo lahaanshiyaha shirkadda shiinaha ee bytedance amaba laga mamnuuco gudaha dalka maraykanka mar la weydiiyey isniintii in microsoft ay wadahadal kula jirtay iibsashada tiktok ayuu trump u sheegay saxafiyiinta waxaan dhihi lahaa buu yidhi xiise badan ayaa loo qabaa tiktok waxaana jira dan weyn oo loo qabo tiktok ayuu ku daray isaga oo saaran diyaaradda air force one waxa uu xusay in dagaal xaraash ah uu isna noqon doono horumar wanaagsan sharci mamnuuca iyo tiktok ayaa dhaqan galay sagaaliyo tobankii bishii waa bishan janaayo iyada oo sidoo kale loo sababeeyey cabsi laga qabo in dowladda shiinaha ay u adeegsan karto in ay ku basaasto dadka maraykanka ah amaba si qarsoodi ah ay saameyn ugu yeelato ra'yiga dadweynaha ee maraykanka hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayatullah cali khamani ayaa talaadadan maanta waxa uu sheegay in khaza ay siduu hadalka u dhigay jilbaha u dhigtay israa'iil isaga oo ka hadlayay xabad joojinta dhowaan laga gaaray dhulka falastiin heshiiska xabad joojinta iyo sii deynta lahaystayaasha ee u dhexeeya cadowga iiraan ee israa'iil iyo kooxda xamaas ay taageerto tehraan ayaa dhaqan galay in ka badan toddobaadka hor iyada oo ujeeddadu tahay in lasoo afjaro dagaal socday in ka badan shan iyo toban bilood sidoo kale xukuumadda waa talaadadii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraanna ismaaciil baqe ayaa waxa uu dhaleeceeyey fikradda madaxweynaha maraykanka ee ah in falastiiniyiinta laga raro khaza oo loo raro meel kale sida masar iyo urdun waxa uu sheegay in khaza ay tahay dhulkii hooyo ee falastiiniyiinta ayna ku bixiyeen qiimo aad u badan si ay halkaasi u sii joogaan mar kale galab wanaagsan ah meel kastoo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya xoogaga dadka degaanka iyo kooxda al-shabaab uu maalintii labaad ka socdo inta u dhexaysa degmooyinka halgan iyo buulo burde ee gobolkaasi wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray beledweyne waxaa degan xaaladda deegaanka beere yabaal ee gobolka hiiraan halkaasoo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta dowladda ayaa guulo ka sheegtay dagaalka maalintii labaad ka soconaya aagga deegaanka beere yabaal oo hoos tagta degmada bulaburte lama oga khasaaraha rasmiga ah dagaal saaki waa berigii ka dhacay deegaanka beere yabaal oo xalay ay ku hideen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan muuse salaad wehliye oo howlgalka hogaaminaya ayaa warfidiyeenka uga waramay isaga oo ku sugan deegaanka beero yabaal ilaa hadda horumarka ay ka gaareen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab waxaan hadda ku sugannahay deegaanka beere yabaal oo dhaca degmada buloberde iyo degmada halgan inta udhexaysa runtii guluf dagaal oo saakay aroortii hore aan soo bilowday oo runtii dhowr goobood ka dhacay ilaahi subxana watacaala wuxuu garabkooda ka baxay kooxihii naflacaariga ahay ee ummaddan halakeeyey deegaanka aan halkan hadda ku sugannahay ood arkaysa duruufta ka muuqato beeray oo nolol diidka ahay oo nafdiidka ahay horumar diidka ahay runtii ilaahi subxana watacaala waxaana ku mahadsan awooddeenna iyo xeeladdeenna iyo ma ahan waa fadliga ilaahay waana ku mahadsan yahay baktigoodii iyo meydadkoodii oo buuraha yaalna waa soo marnay waana la soo bandhigi doonaa haddii alla idmo ilahi subxana wataala gacantooda waa ka baxyey wuuna ka sii bixi doonaa saacadaha nagu soo foolan insha allahu tacaala goobo kala duwanaa laga sii qaban doonaa haddii alla idmo inta ay meel ka mida gobolka hiiraan ay ku sugan yihiinna kama harin doona haddii alla idmo iyo soomaali guud ahaan insha allah runtii khasaare badanaa jiro waxaa jiro gaadiid laga gubay waxaa jiro hub laga soo furtay oo aan soo bandhigi doonno haddii alma hubka nuucyadiisa kala duwan waxaa jiro bakti fara badan oo kuwada ah waxaa jiro dhaawac fara badan oo jiiteen marka khasaaraha iyo dhammaan iyo agabkii kala duwanaayo ciidano laga furtay iyo kulli dib aan ka soo bandhigi doona haddii alla idmo weli xaaladii ayaa socday gudoomiya muuse ayaa intaa ku daray in howlgalka uu soconayo inta guud ahaan gobolka hiiraan laga saarayo kooxda al-shabaab waxaana sidoo kale ugu baaqay dadkii ka barakacay deegaanka beere yabaal inay dib ugu soo laabtaan ma rabno inma rabno in dadku ay naga cararaan waxaan rabnaa dadku inay noo soo cararaan inay xornimo gaaraan in horumar gaaraan in adeeggii bulshada u soo dhowaado waxaan rabnaa insha allahu tacaala wakti dhowne waxaan diyaargarowgii labaad iyo socodkii labaadna dhaqaaqi doonaa haddii alla idmo inta haanta qabadaha qaarka sana bannaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waa sidayna haddii alla idmo shabaab garabkiisa alla ka baxay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalmahaas nagu soo fool leh in hiiraan dhammaantiis laga waayo kadib aan usoo jeesan doono haddii alla idmo qabanqaabada howlgalkan oo socotay ilaa saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa qayb weyn ku lahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka cabdulaahi sambololshe iyo taliyaha ciidamada lugta sahal cabdulaahi cumar dhankooda al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey aada ugu soo ururaya dhulka buuraha iyo togogale ee u dhexeeya degmooyinka beledweyne iyo buulo burte xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
ugu yaraan afar qof oo hal qoys ka soo wada jeeda ayaa ku dhintay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen duqayn shalay ka dhacday degaanka ceel adax oo ku yaala buuraleyda degmada qandala ee gobolka bari wariyaha v o eda ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintani waxay ka wareysatay guddoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf quurshe oo ay khadka taleefonka kula xiriirtay isagoo ku sugan buuraleyda ku dhow halkaa ay duqayntu ka dhacday saa la socotaama maqasheenba duqayntu waxay ka dhacday meel ka mid a deegaan qandala oo lagu magacaabo ceelka adax duqayntaasu marka cadowgii meeshii ku dhuumaalaysanayey waa la duqaynayey dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sidaa hadda riboodka ku helay ka koobnaa saddex toban qof qof waa ka maqnaa oo meel magaalaha ku jiray laba qofna arigii iyo xerada xaggeed ay jireen ma garat tobankii kaleeto meesha joogana afar waa dhimatay lixna waa dhaawac maamadii guriga u weynayd iyo qof kaleto haweenka guriga ka mid ah iyo qof kale dumara hal cunug oo yar afartaas waa dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto waa ka tacsiyadeynayna arrin muruga leh oo hal faamil soo gaartay ha bogadhayo haddana waxaa la keenay canjeel oo lagu aasaya maydkii dhaawiciina lagu dabiibaya dhaawiciina waxaa loo gudbinayaa balididin wixii wax loo qaban karo halkaasaa lagu haynaya wixii kalena magaalada iyo guddiga caafimaadka baa u heelan xaggaasaana lagu dabiibi doona insha allah canjeel ma tuulada ugu dhowbaa maxaase dadkaa lagu soo qaaday runtii canjeel waa tuulada ugu dhow xale markaan dhibkaa maqalay guruur iyo canjeel iyo xarabo iyo meelaha ugu dhow oo laga bixi karo bay ahayd isla xalaba waa loo gurmaday meeshuna waa meel aada u fog oo aan gaari u gaari karin dadka waxaa lagu soo qaaday dhaawacoodii meydkoodaba geel waxaa lagu soo gaarsiiyey meelaha ugu dhow oo gaari u tegi karo kadibna gaari baa lagu soo qaaday duqayntu goormay dhacday guddoomiye imise goobood ayay ka dhacday
duqaynta loogu talagalay cadowga ayadanba waa socotay meelihii loogu talagalay bayna ku dhaceysay xalay sida adugu fiidkii qoyskaas bay haleeshay runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waa ka tacsidanayna arrin muruga leh oo hal faamil ku dhacday bay ahayd dhammaan dadka deegaanka reer qandalana waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan goobaha cadowga uu ka agdhow yahay una soo guuraan xarumaha dowladda iyo meelaha dowladdu gacanta ku hayso oo amniga ah inta dagaal ka socda oo nimankaas khawariijta laga soo afjarayo waxaan leenahay ha ka soo fogaadaan dadku marar badan telefoon noogu diray golaha deegaankaan ula wadaagnay dadka waxaan leenahay ha laga fogaado waa ku celcelinaynaa arrintaas gudoomiye haddii dhulkooda nabad noqonayo dadkaani waa dad nabadeed imise duqaymood ayaa xalad dhacay ma middaa qoyska keliya ahaa mase kuwo kalaa jira isla aagii bay ka dhaceen sida warka ku hayno imise ayaa lagu qiyaasayaa ilaa saddex duqaymood marka dadka deegaanka ma la xiriirteen oo dhibaatooyinka ay geysteen duqaymahaasi ma idiin sheegeen marka laga reebo qoyskan runtii wax kaleto oo dhibaata oo dad shacaba ka soo gaaray ma jiraan nimanka cadowga goobahay ku sugnaayeenna waxa weeye waa la duqeeyey dhibaatadoodana iyagu waa qarsanayaan mana soo bandhigayaan ilaa la tago oo ciidanka infentriga lagu talagalay tagaan inay soo bandhigaan in lama ogaan karo hawshuna waa ku soconaysaa dadkaasna waxaan leenahay ha laga fogaado meel kasta oo cadowgaas joogo insha allah gudoomiye dhulka duqayntu ka dhacday ciidamada puntland kuma sugna miyaa faadumo runtii ciidanka puntland oberatinkii koowaad wejigiisii labaad baa socda kuma sugna meelaha u qorshaysan inay tago bay ahayd inay tagaan bay ahayd wayna tegayaan in in yar oo kooban oo ay ku dhuumaalaysanayaan baa dhiman waana tegaynaa maanta ugu dambaysa annagu waxaan joognay buuraha aagii la duqeeyey ku dhow waa soconayaa ilaa intaanu kasoo ciribtirayno magarat yaa ka dambeeya duqayntan kolley way jiraan nin saaxiibo naga caawina puntland arrimaha duqaynta iyo waxaas marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona annagu shaqadii iyo oberathonkii baanu ku jiraa insha allah waana kaaga mahad celinaya xiriirkaaga muhiimku wuxuu ahaa inaan dadka u baaqno si looga fogaado cadowga ma garat
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf quurshe oo u warramayey wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac howlgal caalami ah oo ka dhan ah argagixisada oo ka dhacay bariga afrika ayaa lagu soo qabtay toddoba iyo soddon qof oo la tuhmayo waxaana sidoo kale lagu qabtay hub fudud iyo mid culus dadka la qabtay ayaa waxaa ku jira dad looga sheegsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka daacish al-shabaab iyo dhowr dagaalyahan oo ajaanib ah oo argagixiso ah warbixin ay arrintani ka qortay hay-adda booliska caalamiga ah ee interpol waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan dadka la soo xirxiray ayaa lagu soo qabqabtay howlgallo ka dhacay siddeed waddan oo bariga afrika ku yaala waxaa howlgalkan iska kaashaday hay-adda booliska caalamiga ah ee interpol iyo hay-adda booliska afrika ee afribol howlgalkan ayaa dhacay intii u dhexaysay bishii nofembar iyo disembar ee sanadkii tegey ee labada kun afar iyo labaatankii sida lagu sheegay qoraalka interbool ka soo baxay ujeedada howlgalladan ayaa ahaa sidii loo ogaan lahaa loona soo qaban lahaa dadka lala xiriirinayo argagixisada iyo xoojinta kontaroolada muhiimka ah ee xuduudaha caalamiga ah dalka kenya booliska ayaa soo xiray toddobiyo toban qof oo ay ku jiraan laba qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin daacish dhowr dagaalyahan oo ajnabi ah iyo kuwo kale oo ku lug lahaa maalgelinta argagixisada xagjiraynta iyo dacayadaha argagixisada booliska jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa xiray afar qof oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ciidamada kooxda fallaagada islaamiyiinta ah ee allied democratic forces a d f ee ka howlgala kongo iyo uganda iyo laba qof oo lala xiriiriyey ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay oo burburiyey gantaalo iyo aaladaha lidka taangiyada oo ay ka tageen kooxaha argagixisada looga shakisan yahay soomaaliya sida ay sheegtay interpol ciidamada dowladda ayaa qabtay saddex qof oo uu ku jiro nin looga shakisan yahay inuu bambaano u sameynayey cutub ka tirsan amniyaadka al-shabaab oo aasaasay walxaha qarxa oo ay la beegsanayeen hay-adaha ammaanka iyo milatariga ciidaysanayaasha kale ee la qabtay ayaa ahaa sarkaal ka tirsan al-shabaab kaasi oo la rumaysan yahay inuu bamgacmeedyo ku weeraray dhowr kontarool oo ay booliiska soomaaliya leeyihiin ciidamada ammaanka ee tanzaniya ayaa iyana xiray nin loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay isista mozambique iyo sidoo kale nin u dhashay uganda oo isku dayey inuu ku biiro kooxda argagixisada ah ee mozambique isagoo ah dagaalyahan argagixiso ajnabi ah howlgalka ka hor waddan kasta oo ka qayb qaadanayey waxa uu diyaariyey qorshe howleed lagu ururinayay xogta bartilmaameedyada la xiriira argagixisada oo ay ku jiraan shakhsiyaadka iyo meelaha la yaqaan ee ay ku sugan yihiin interbool iyo afribol waxay isku duba rideen oo ay falanqeeyeen xogtan waxayna la wadaageen dhammaan dalalka ka qaybgalayay howlgalkan taasoo fududaysay sida lagu sheegay qoraalka interbool isdhaafsiga xogaha dembiyada intii lagu guda jiray marxaladda xog ururinta ee howlgalka ayaa waddan walba wuxuu sameeyey baaritaano istaraatiiji ah iyo duulaan lagu qaaday goobo looga shakiyey in shakhsiyaadka la raadinayay ay ku dhuumanayeen boolisku waxay taageero gudaha ah ka heleen saraakiisha interpol iyo afribol kuwaas oo gacan ka geystay iskudubaridka saadka iyo falanqaynta xogta wakhtiga dhabta ah siriil gowd oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee adeegyada booliska ee interpol ayaa yidhi muuqaalka qallafsan ee bariga afrika oo lagu asteeyey xasilooni darro siyaasadeed xuduudo aan sugnayn iyo caqabado dhaqandhaqaale ayaa sii wada abuurista jawi ku habboon dhaqdhaqaaqa argagixisada maadaama kooxaani ay doonayaan inay ballaariyaan gaaritaankooda meelo ka baxsan agaga caadiga ah ee ay ka howlgalaan waxaa lama huraan ah buu yidhi in hay-adaha sharci fulinta ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii ay uga hortegi lahaayeen khatarahaasi soo taraya natiijooyinkan wanaagsani waxay muujinayaan buu yidhi awoodda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada danjire jaleel jelba oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee afribol ayaa isna yidhi la dagaalanka argagixisanimada iyo dembiyada abaabulan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad midaysan oo hore u socota oo wax ka qabanaysa khataraha deg dega ah iyo baylaha qotada dheer ee awoodda siinaysa labadaba waxauu yidhi howlgalkani waxa uu muujinayaa doorka muhiimka ah ee iskaashiga caalamiga ah iyo isweydaarsiga xogta sirta ah ee lagu carqaladaynayo shabakadaha dembilayaasha iyo xakameynta iyo gabaadyada ay ku dhuntaan dadkaasi argagixisada waxauu intaasi ku daray in afribol ay u helan tahay taageeridda dowladaha xubnaha ka ah horumarinta iskaashiga gobolka iyo kubcinta adeegsiga si kor loogu qaado badbaadada iyo xasiloonida waarta ee afrika oo dhan waxa uu yidhi amniga xuduudaha waa difaac adag oo dhanka argagixisada ah si loo xoojiyo amniga xuduudaha saraakiisha safka hore ee dhulka cirka iyo xuduudaha dekadaha ayaa la tababaray oo lagu qalabeeyey qalabka interpol mobile devices i m d s kuwaasoo siinaya fursad ay si dhaba u helaan xogaha interpol sida ay sheegtay interpol qalabkan ayaa ka kooban macluumaadka taariikhda shaksi ahaaneed iyo dembiyada marka lagu daro faahfaahinta ku dhowaad boqol iyo soddon kun oo dagaalyahano shisheeye ah iyo sidoo kale malaayiin dokumentiyada safarada ah oo lumay ama laxaday oo ay adeegsadaan argagixisada muddadii shanta maalmood ahayd ee uu socday howlgalka amniga xuduudaha in ka badan siddeetan iyo siddeed kun oo hubin ah ayaa lagu sameeyey xogta macluumaadka ee interpol taasoo keentay in la ogaado shan iyo toban qof oo ku jira xogaha ay iswadaarsadeen booliska caalamiga ah dadkaasi oo loo haystay dembiyada sida musuq maasuqa kufsiga dilka dhaca hubaysan lacag dhaqista iyo dembiyada ka dhanka ah caruurta dalalka ka qaybgalaya howlgalka waxaa ka mid ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo jabuuti kenya mozambique soomaaliya south africa tanzania iyo uganda
aad iy aad u mahadsan tahay maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya weli halkaad nagala socotaana waa tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a khilaaf ayaa dhex maray madaxweynayaasha maraykanka iyo colombiya toddobaadkan kadib markii madaxweyne donald trump uu ku adkaystay in dowladda colombiya ay ogolaato muhaajiriinteeda laga tarxiilay maraykanka wariyaha v o e da anita powell ayaa warbixintan diyaarisay xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinay
mowqifka adag ee madaxweyne donald trump ee ku saabsan socdaalka sharci darrada ah ayaa dhaliyey dood gudaha maraykanka ah iyo weliba caalamka iyada oo uu si cad u muujinayo qorshihiisa ah in muhaajiriinta ajnabiga ee sharci darrada ku jooga maraykanka dib loogu celiyo waddamadooda dalka guatemala ayaa dhowaan aqbalay koox muhaajiriin ah balse madaxweynaha colombiya gostav betro ayaa toddobaadkan diiday laba diyaaradood oo kuwa militariga ah oo ay saarnaayeen muhaajiriin u dhashay colombiya oo laga tarxiilay maraykanka arrintan ayaa sababtay muran xooggan oo baraha bulshada ku dhex maray labada madaxweyne oo qoraallo kulul isku weydaarsaday baraha bulshada taasoo keentay hanjabaado cashuuraha ganacsiga ah hase yeeshee saacada kadib colombiya ayaa ogolaatay in ay aqbasho dadkaasi oo xitaa diyaaraddii madaxweynaha u dirtay si loo soo qaado dowladda madaxweyne trump ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu si cad uga hadlay mowqifkiisa intii uu ku jiray ololihii doorashada
to people around this world if you are thinking about breaking the laws of the United States of America you will be returned home madaxweyne trump waxa uu fariin adag u dirayaa dadka caalamka oo dhan haddii aad ku fikirto in aad jebiso sharciga maraykanka dib ayaa lagu celin doonaa waa lagu xiri doonaa oo waxaa lagugu samayn doonaa maxkamadayn ha isku imanin maraykanka adigoo aan sharci haysan wasiirka arrimaha dibadda ee colombiya louis gilberto morello ayaa sheegay in wafdi uu dhowaan uu tegi doono washington si loo xaliyo arrintan iyo arrimo kale seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición waxaan sii wadi doonaa inaan qaabilno muwaadiniinta colombiya ee laga soo celinayo lagu soo celinayo dalkooda annagoo hubinayna in la ilaaliyo sharaftooda maadaama oo ay yihiin dad leh xuquuq mar la weydiiyey edi acevedo oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee wilson center ee dalkan maraykanka cidda ku guulaysatay khilaafkii toddobaadkan waxa uu yidhi waxaan aaminsannahay inay si cad u muuqato in madaxweyne donald trump iyo maraykankuba ay guulaysteen toddobaadkan arrintan ayaa si deg dega u dhacday iyadoo oo aan la marin hannaankii diblomaasiyadeed ee soo jireenka ahaa sida ay sheegayaan qaar ka mid a falanqeeyayaasha
through the Twitterverse and uh, without uh, apparently much consultation with diplomats or foreign ministries or sida ay arrintu ku soo baxday waxay ahayd si kadis ah oo habeenbarkii ah iyada oo la adeegsanayo baraha bulshada iyada oo aan la tashi badan lala sameynin diblomaasiyiinta ama wasaaradaha arrimaha dibadda taasoo abuurtay xaalado xiisad leh oo aan loo baahnayn miiska wadahadallada diblomaasiyiinta falanqeeyaashu waxa ay tilmaameen muhiimadda colombiya oo ah xulifo weyn oo aan naato ka tirsanayn islamarkaana dhoofisa bunka ubaxa iyo badeecooyin kale oo muhiim ah si kastaba hatee waxaa welwelku uu sii kordhayaa gaar ahaan labada dal maadaama oo wax soo saarka geedka kookaha ee colombiya ee laga sameeyo nooc ka mida daroogada halista ah uu si weyn kor ugu kacay dalkaasi taasoo adkeynaysa iskaashiga la dagaalanka daroogada
will have to make a determination regarding security and drug cooperation with Colombia.
madaxweyne trump wuxuu dhowaan u baahan doonaa inuu go'aan ka gaadho amniga iyo iskaashiga la dagaalanka daroogada ee uu la leeyahay colombiya taasi aniga waxay ila tahay inay noqon doonto dhibaatada xigta ee xiriirkooda soo wajihi doonta dhanka kale xiisadda ayaa isniintii shalay laga dareemay gudaha dalka colombiya kadib markii dad badan oo u dhashay dalkaasi ay tegeen safaaradda maraykanka si ay ballamaha fiisaha u buuxsadaan loo sheegay in ballamahoodii la joojiyey amaba la hakiyey
mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii ay noo soo dirtay waryaha v o eda anita powell mar kale galab wanaagsan wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa isku raacay in lasii wado cunaqabataynta ka dhanka ah ruushka ee lagu saaray duulaankiisa dalka ukrain balse la khafiifiyo qaar ka mid ah cunaqabataynada ka dhanka ah suuriya maadaama xukunka laga tuuray bashaar al asad xiriirka dalalka dhaca badda atlantig ee xilligan oo uu talada maraykanka qabtay donald trump iyo arrimo kale oo muhiima ayaa sidoo kale ku jiray ajandaha lisa bryant ayaa warkan waxay ka soo dirtay baris maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa noo haya toddobaadyo ay hakad gelisay hungari ayaa ugu dambayntii soo afjarantay isniintii taasi oo midowda yurub u oggolaatay in lix bilood oo hor leh uu cusboonaysiiyo cunaqabataynada ka dhanka ah ruushka laakiin ra-iisul wasaaraha hungari victor orban oo loo arko inuu ku dhow yahay moskow ayaa taa beddelkeeda doonaya in yukrain ay iyana dib u furto dhuumaha gaaska ee taga bartamaha yurub kadib markii ay oggolaatay in heshiiskii qulqulka dhuumahaasi uu wakhtigiisu dhammaado midowda yurub ayaa sidoo kale gargaar u qoondeeyey baahida dhinaca tamarta ah ee dalka moldofa taasi oo yurub ay sheegtay in ruushka uu khatar ku hayo toddobiyo labaatanka xubnood ee midowda yurub ayaa u dhaqaaqay jiha taasi ka duwan marka laga hadlayo suuriya iyagoo ku heshiiyey in kor loo qaado gargaarka bini'aadannimo lana fududeeyo cunaqabataynada qaarkood wakhtigan uu dalku yeeshay hoggaan cusub waa tan madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub tani waxa ay kor u qaadi kartaa dhaqaalaha suuriya waxayna ka caawin kartaa in waddanku uu dib cagihiisa ugu istaago wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad al shaybani ayaa ku tilmaamay go'aanka midowda yurub tallaabo wanaagsan wasiirada arrimaha dibadda ee yurub ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo kale oo xasaasi ah laga bilaabo xabad joojinta ghaza ilaa iiraan iyo colaadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo mowduuc kale oo muhiim ah ayaa ahaa xiriirka maamulka cusub ee trump mar kale waa tan madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub kaya kalas iyadoo uu maraykanku u wareegayo hab sida macaamil ganacsi ah yurub waxa ay u baahan tahay inay isku duubnaato waan xoog badan nahay marka aan midowno taasina waxa ay ahayd aragtida uu qabay qof walba kalas ayaa ku tilmaamtay washington inay tahay saaxiibka ugu dhow ee yurub laakiin xiisado ayaa ka dhashay ganacsiga kharashka lagu bixiyo ciidamada iyo sidoo kale greenland kadib markii madaxweyne trump uu muujiyey inuu doonayo inuu la wareego dhulkaasi waa tan mar kale kalas kama xaajoonayno greenland dabcan waxa aan taageeraynaa dalka xubinta naga ah ee denmark iyo ismaamulkeeda greenland kalas ayaa sidoo kale xustay siyaabo badan ee midowda yurub iyo maraykanku ay isugu xiran yihiin laakiin waxa ay sheegtay in yurub ay u baahan tahay inay tixgeliso awooddeeda marka ay wada hadallo la yeelanayso saaxiibadeeda iyo sidoo kale cadowgeedaba
lisa bryant ayaa warbixintaasi ka soo dirtay baris maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana nala socodsiinayay weli waxaad degeysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington qaar badan oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha teedsan duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan hoyla-aan iyo nafaqa darro sida uu ku soo waramayo waryaha v o eda ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qoysas badan oo ka mid ah kuwa ku barakacay gudaha dalka ayay xilligan la soo gudboonaatay hoy la-aan baahsan waxaana qoysaskan oo ku hoyanaya aqallo cooshado ah gebi ahaanba ka dhammaaday bicihii ku dadnaa guryahooda qabowga dhacaya iyo darayada ku haysata duleedka caasimadda oo ah halka ay ku dayacan yihiin ayay iminka ka muujinayaan walaac badan waxaana xusid mudan in qoysaskan ay xilliyo kala duwan soo gaareen xeryaha barakacayaasha ee bannaanka muqdisho maka cismaan waxa ay ka waramaysaa hoyla-aanta ay wehelka u noqdeen iyada iyo ubadkeeda waxaanay sidoo kale soo hadal qaaday culayskii ay ka martay soo beegsiga duleedka muqdisho markii imaanina guri la-aan iyo masqul la-aan iyo biy la-aan iyo gaajaan hays hadda bacla-aana waa in haysaa ee dhibaatadaasa wadanka ku jirta ol iyo abaare iyo waxaas ay soo barakaceen xamal waa soo wareegtay jidkan rafaadkiis iyo aa ka soo maray sideed bere jidka kasoo jiri markaa saasaa ka imaaday meeshaan walaalahay ayaa joogeen walaalhay ay kasoo jiibtay iikaay soo dhaweeyeen markii walaalahay ay soo dhaweeyeen buushaa la ii dhisi buushii hadda bacla-aan waay mas-uul maxaa haysta badar ma lahan meel shaqo loo aaday malahan waa iska fadhinaa qoysaskan ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo xagga nolosha ah waatan muslimo xuseen ba'da ma haysan iilaan i baad laanga hadlabani baahangna ini oonay argday ilaahay ma aragneeda wal ilaahayna sii aadag ma noo reeb korantihey ido wal niinsheenna no habaraka ani inta baa hadla roogin walka shagaysadaana ma gabna qulo ma gabna dharka ma haysan meel una dhagaagana ma leh hawaanka awelkii maaragna kii odayga godgodow bahaw maaragna dhardhigowlan bahaw mahaysan hatan maaragneeda shakada dhomba la waayo dhabaatadan tika jirta biilaan i baadlaan iyo nay rafaadan tika roogin raashin ah intaa kana sana sideed sini degangnanta baadar i baad maaragna ilmaha dugsi muu haysano maarkana waxbarashana muu haysano iskuulna muu haysano dhibaatadaasana haysato barakaa nahay wax una ka haysana ma lahan dhibaatada kale hunguri iyo maarkano waxbarasho iyo dugsi iyo diinta ilaahay leewaay maarkano wax una ka haysana ma lahan laba iyo tobanka badar ma cunoyna maqribkiiyo madaal sooray karsanoynaa waxaan rabnaa biyo ibaada rabnaa inaa waxna nugu tara rabnaa badrina lagu jira waxba ma haysan haddii sababtoos meel lahaad ilaahay og waa iska bixina waa soo laabanayna gurigeen gurigaanu kuwayananta kaleseedan xanuun waa jiraa qandhi iyo hergeb iyo nay waxaas dhan jarang maarkino isbitaal la akajiyeena ma haysan biyaha ayaa kaalin weyn uga jira waxyaabaha helistooda ay qoysaskani dhibaatada badan ku qabaan sida ay ku waramayso farxiyo cali biyo ma haysano baad ma haysano man qobno buushaa ka jarno buushkii baca ma haysano baad ilaahay heliyan kolley wala ilaahay sheeno may fadaane an oona niin kaalmeeyo hamiingee koona qadaanigee koona quudadaan annaftay hartama horroogo ogoonglea ha awlaadee ogoongu saas ate wal islaan geeka galaanjaha ignagima wal anak shaqeyo haanaatamale dharkina hata dhaguwaay hortii dhardhagishoon bahaay dharteedii dhaguwaay isku roogna intaa isku roogna may fadaana intii ohi aadi iyo intii dawlada dhati ogna nin kaalmayo unbaahagna awlaado wal kii oo badiil qaado oo dadka shaqeeyo shaqeedaba maama kasaanuna beeryahan adlee ka shaqeysaana beeroyo mayaalaan anta kolkuma la ka shaqeeyaa male badiilkaa la qaaday kolkoo gaari gacanaa la qaaday oo dadle daba gadoomayo siiliinka shaqeeyaa una haatan gordaa isqool iyo dugsi iyo walba ma haysano ajiru walaa ka jara hariire hergab iyo lanki hariiroodan haato maylile bushig yakii kooya hariirooto liisaan hergab eednin haay hee aad waxaa ka codsaneynaa an oo dhabkuunu nahayna noo dafaco ilaahay anoo dafaca kore maxamed nuur waxa uu qayb ka yahay barakacayaasha naafada ah ee waayaha adag ku qaabilaya xeryaha barakacayaasha duleedka magaalada muqdisho waxaan kasoo qaadnay gobolka shabeellada hoose aan kasoo qaadnay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay dad aad u duruufaysan baan nahay oo xagga biyaha iyo xagga cunada iyo intaba macnaa cariiri ugu jiro biyihii anagoo hataa aan awoodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonnaa marna la soo erinayo marna maaragtay nala siinayo biyaha waana laga iibshaa waxaana laga siiyaa labadii jir saddexdii jirgaan laba kun aan ku dhaansanaa ayadoo saas ay tahay biyihii mar waana la soo ceershaa marna waana la siiyaa anigii qof naafanay aan xamaalo karin magaaladiina way kala xiran tahay oo haddana dad ugu iska danyar baan nahay oo aad iyo aad u duruufaysan oo waxaan haysana ma jiraan xagga cunada ha ahaato ama xagga ma aragtay caafimaad darada ha ahaato barakacayaasha ku nool caasimadda muqdisho oo iyaguna ah dad la hardamaya nolosha ayaa waxa ay sheegayaan in sannado badan aanay helin wax gargaara waxaana wakhtigan ay dalbanayaan in laga jawaabo walwalka badan ee hareeyey noloshooda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
golaha wakiilada ee somalilan ayaa toddobaadkan ansixiyey miisaaniyad sannadeedka laba kun shan iyo labaatanka haddaba miisaaniyaddan cusub sidee ayay u saameyn doontaa nolosha bulshada somalilan iyo ciidamada qalabka sida warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle inkasta oo duruufo dhaqaale oo adag ay ka muuqdaan bulshada somalilan islamarkaana doorashooyinkii somalilan ay gashay dabayaqadii sannadkii hore ee lacagaha faraha badani ay ku baxeen hadda laga soo doogayo haddana bulshada somalilan ayaa rajo wanaagsan ka qabta in arrimaha dhaqaalaha ee somalilan ay hadda kor u kacaan mashruuca ugu weyn ee xukuumadda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro u bilaabmay markii uu xilka la wareegay waxay ahayd arrinta diyaarinta iskudubaridka miisaaniya sannadeedka labada kun iyo shan iyo labaatan maadaama doorashooyinkii somalilan ee madaxweynenimo iyo asxaabtu ay qabsoomeen wakhtigii xeerarku sheegayeen diyaarinta miisaaniyadaha maadaama sidaasi ay tahayna sida ay sheegayaan dhaqaalayahanada somalilan qaar ka mid ah oo v o eda la hadlay laga soo bilaabo wakhtigaasina sida xeerka dhaqaalaha uu dhigayo waxaa miisaaniyadda diyaarinteedu ay ku wareegtay xukuumadda cusub ee talada qabatay golaha wakiilada ee somalilan ayaa toddobaadkan ku meel mariyey afar iyo afartan xildhibaan oo oggolaaday gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiiri faratoon oo codgeliyey kadib markii guddoomiyaha guddihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiiladu uu sharaxaad golaha ka siiyey xogta ay miisaaniyaddu xambaarsantahay islamarkaana haayadaha kala duwan ee dowladda uu ugu baaqay una soo jeediyey talooyin ay mahuraan tahay in ay qaadaan sidaa daraaddeed soo jeedimaha guddidu ee khuseeya miisaaniyadda waxa ay ku faahfaahsan yihiin oo ay ka mid yihiin qodobada soo socda o si loo helo hufnaan maaliyadeed waa in hay-adaha macaashka sameeya hay-adaha macaashka sameeya waxaan uga jeednaa hay-adaha madaxa bannaan sida bankiga wakaaladaha biyaha dowladaha hoose hamaha shidaalka ee macaashka sameeya ay si loo helo hufnaan maaliyadeed waa inay hay-adaha macaashka sameeya ee dowladda iyo dowladaha hoosaba hirgeliyaan isticmaalka nidaamka maamulka maaliyadda ee iswada ee loo yaqaano ifmis in wasaaradda maaliyaddu deynta qaranka lagu leeyahay xaqiijisaa islamarkaana u kala horraysiisaa deymaha muddada dheer iyo deymaha muddada dhow islamarkaana golaha u soo gudbisaa warbixin faahfaahsan ee khusaysa deymaha qaranka lagu leeyahay in sanad maaliyadeedka laba kun shan iyo labaatan wasaaradda maaliyaddu samaysaa siyaasad dhaqaale siyaasadda dhaqaalaha qaranka islamarkaana usoo gudbisaa golaha sida kocab qodobka labaad ee xeerka maamulka maaliyadda xeer
miisaaniyaddii oo ay soo jeedintii guddigu la socoto ayaynu u codsanayna inta oo gol inta oo gol miisaaniyadda inaynu sidaa ku sii dayno gacanta waxaa oggolaaday afar iyo afar hal xildhibaan baa diidan hal xildhibaanna uu ka aamusay aniguna ma corin kadib markii golaha wakiilada somalilan uu meel mariyey oo daraska miisaaniya sannadeedka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaa isla markiiba madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro uu ku soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku dhaqangelinayo miisaaniyadda golaha wakiiladu uu ansixiyey waxaan soo saaray dhaqangalkan oo lagu baahinayo miisaaniyad sannadeedka labada kun iyo shan iyo labaatanka oo uu qadarkeedu dhan yahay saddex tirilyan sideed boqol iyo afar iyo sagaashan bilyan afar boqol iyo labiyo lixdan bilyan laba boqol iyo toddobiyo sagaashan kun saddex boqol iyo saddex iyo lixdan shilinka somalilan sida caadiga ah miisaaniyadda somalilan waxa ay saamayn toosa iyo mid dadbanba ku leedahay arrimaha ganacsiga dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan iyo sida caadiga ah ku tiirsanaanta shaqaalaha iyo ciidamada kala duwan haddaba miisaaniyaddan maxaa laga filan karaa waa kan yuusuf sooraan dhaqaalaha bartay islamarkaana jaamacadaha somalilan ka ah bara jaamacadeed runaantii waxaa laga filayaa miisaaniyaddan inay noqoto miisaaniyad isdabooli doonta sidoo kalena miisaaniyad dakhliga ku jira ee loo dorasay labada kun iyo shan iyo labaatanka uu kasoo bixi doono dakhli ka badan maadaama wasaaradda maaliyaddu wado horumarinta cashuuraha iyo salballaadhinta cashuuraha labadaasiba dakhligay kordhiyaan arrinta kale ee xusida mudan ee miisaaniyaddan oo daraskan miisaaniyadda labada kun iyo shalaatiga ku jirta waxaa ka mid ah in barnaamijka xisbigu uu kusoo oleleeyey ee kusoo howlgalay inuu ka muuqdo hadday noqoto xagga kordhinta ciidamada hadday noqoto xagga arrimaha bulshada arrinta xiisaha leh een hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan dhaqaalihii waddanka oo liicay oo doorashooyin laga soo baxay oo suuqadii ugu waaweynaa ee dakhli badan kasoo bixi jiray ee du- dowladdu ka heli jirtay ay gubteen wasaaradda maaliyaddu wax cashuur kordhin ah oo ay raacisa ma jirto
khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
mahadsanid khadar weli dhegeystayaal waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington ciddii ay seegaan wararkan iyo warbixinadan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxa ay mar kasta kala socon karaan website-keenna v o a somaly com haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa noo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalalka caalamka ayaa filaya deganaansho la'aan dhaqaale xilli madaxweynaha xilka maraykanka donald trump uu ku hanjabayo tacriifado culculus gaar ahaan kuwa uu saaro dalka shiinaha sida warbixintan ku egaya wariyaha v o eda bill gaalo oo ku sugan magaalada siyool ee koonfurta kuuriya hubaan la'aantan ayaa dalal iyo shirkado badan ka dhigtay kuwo garan la sidii ay ula tacaali lahaayeen intii lagu guda jiray afartii sane ee hore donald trump waxa uu tacriifado waaweyn ku soo rogay dalka shiinaha arrintaasi oo ruxday dhaqaalihii dunida haddaba ka hor imaanshihiisa aqalka cad mar kale waxa uu ku hanjabay soo rogidda tacriifado waaweyn oo ah boqolkiiba toban badeecadaha dibadda laga keeno iyo boqolkiiba lixdan kuwa shiinaha ka yimaada inkastoo shiinuhu aanu weli ka hadal hanjabaadaha trump laakiin waxa uu ka digay xiisado ganacsi oo hor leh mawning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha 呃，关于你的第一个问题，首先我们不回答这个假设性的问题。 但 kama 作为 jawaabayno 原则， su'aalaha bal ka soo qaad haddiida ku salaysan laakiin aan ku celiyo ma jiri doono qof guuraysanaya marka laga hadlayo dagaalka dhaqaalaha adduunyaduna kama faa'iidayso tacriifad kasta waxay dhaawici kartaa dalalka u dhaqaalahoodu waxdhoofinta ku salaysan yahay hase yeeshee dagaal ganacsi oo weyn oo dhex mara maraykanka iyo shiinuhu fursado ayuu abuuri karaa dalal badan ayaa ka faa'iiday markii wax soo saarku uu ka wareegay shiinaha wasiirka ganacsiga ee tailan bichai natipran ayaa dhowaan v o a u sheegay in dalkiisa ay u soo wareegeen shirkado waaweyn oo markii hore deganaa dalka shiinaha ที่จะทำให้เราประคอง ตัวเองได้ ผมกลับมองว่าปัญหาต่างๆ ที่จะเกิด waa in awood aan u helnaa sidii aan uga badbaadi lahayn run ahaan anigu dhibaatooyinkan waxaan u arkaa fursad ay tailan helayso waxaan rumaysanahay in waddankayagu uu dal walba u noqon karo goob ganacsi hannaankan ayaase khatartiisa leh dalal badan oo ah kuwa ka faa'iideen shirkaduhu ay shiinaha ka soo wareegaan ayaa hadda si weyn ugu tiirsan inay maraykanka wax u soo dhoofiyaan arrintaas oo iyaga ka dhigaysa kuwo sidii hore uga nugul tacriifado aan wax kala saaraynin oo uu trump soo rogo walwalku wuu dhaafsiisan yahay dalalka maraykanka aadka ula ganacsada dhinaca asiya afrika halkaas oo la ganacsiga maraykanku u kooban yahay tacriifado badani aad bay xaaladda u sii xumayn karaan sida uu sheegayo melvin voot oo ah madaxa hay-adda constituency for africa If we talk about manufacturing, if we're talking about uh, production of uh, produce, uh, pineapples, and uh, coming to the U.S. market, it's haddii gonna aan be ka hadalno wax soo saarka warshadaha haddii aan ka hadalno wax soo saarka beeraha sida cananaaska in suuqyada maraykanka uu tagaa aad bay u adkaan doontaa marka rajo wanaagsan kama qabo dagaal dhaqaale oo dhex mara maraykanka iyo afrika waa marka laga hadlayo haddii tacriifadaha la kordhiyo hubaan la'aanta badankeedu waxay ka imanaysaa trump oo aan la saadaalin karin xilligiisii hore waxaa tacriifad baan soo rogayaada u adeegsan jiray si uu ugu gorgortamo inta aanu dal kale heshiis dhaqaale la gelin waa kan jayan menon oo ka tirsan macadka daraasaadka ee koonfur bari asia Trump is um, not actually not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's what he, uh, you know, likes to. pre- Uh, uh, pre- trump ma present aha kuwa himself wax isku as, kooba you know, the art of waxay la deal tahay and waa all nin that.
heshiis So wax he likes isweydaarsi free trade raadinaya agreements.
waa sidaas sida uu Um, doonayo inuu isu soo bandhigo marka waxa uu jecel yahay ganacsi xor ah oo isagu kaalin ku leeyahay menon ayaa sheegay in dalalka uu trump beegsanayaa ay heshiisyo cusub u soo bandhigi karaan intii ay tacriifadaha la saaray kuwo kale uga jawaabi lahaayeen arrintaas oo iyaga iyo dhaqaalaha dunidaba dhaawacaysa soo jeedinada trump kulligood ma wada aha kuwo sii kordhinaya in maraykanku uu noqdo mid isaga uun wax isku kooba trump waxaa kale oo uu soo jeediyey in dib looga noqdo kabidda dhaqaale ee lagu samaynayo baabuurta korontada ku shaqaysa oo uu meelmariyey madaxweyne joe biden waa kan mar kale jayant menon He's already called them, you know, silly uh, in a po- podcast with uh, Joe Rogan. So he's probably going to.
arrintan waxa uu ku sheegay mid xun maruu marti ku ahaa boodhkastka j rogan marka waxay u eg tahay inuu ka noqon doono marka taasina waxay u wanaagsan tahay mugdigii galay dhaqaalaha dunida waxaa jira khataro iyo fursado xilli dunidu ay isku dayayso inay ogaato sidii ay ula tacaali lahayd soo noqoshada madaxweynaha aan la saadaalin karin ee maraykanka donald trump
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa amuuraha maraykanka soo diyaariyey halkanna kasoo jeedinaya haatanna waa xuseen xasan dhaqane oo beledweyne jooga oo xubintii dooda gaaban halkaas noogu soo diyaariyey
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne ku soo laablaaban fatahaad uu ku sameeyey webiga shabeelle mid ka mid ah xaafadaha magaalada dhallinyaro isxilqaamay ayaa meelaha uu webiga ka fataho waxay ku guulaysteen in fatahaadii ugu dambaysay xaafadaasi aan laga barakicin haddaba haddii ay dhallinyarada isu tagaan awood ma u leeyihiin in magaalada beledweyne ay fatahaadda ka hor tagaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed maxamed yuusuf afhayeenka ururka dhallinyarada isxilqaan iyo aqoon-yahan cabdulaahi cali faarax hadalka waxaa ku horeynaya axmed maxamed yuusuf
waa run horta magaaladan beledweynaga xarunta gobolka hiiraan waa kusoo noqnoqotay fatahaadda wax walbana horta sideedana haddaanan loo meeldayin waxaawaye dhibaatadeeda leedahay wax walba oo dhibaato lena waxaawaye dhibaatadeeda waa laga badbaadi karaa haddii la iskaashado wax walbaytana gacmo wada jiri wax ku qabtaan haddii micnaha quwad kale aan la raadinin oo adiga quwaddaada adiga aad wax ku daydo waxaas waa ku qaban kartaa dhalinyarada ururka dhalinyarada isxilqaanna waxaa waaye ururka hadda maanta magaalada beledweyne ka dhaqdhaqaaqo ee waxyaabo badan ka qabtay waxaan ilaahay subxaana watacaala kaga mahadinaynaa xikmadeenna iyo aqligeenna ilaahay oo nagu siiyey inaan xaafadeenna aan badbaadino biyihii aan ka badbaadino ilaahayga nagu kalmeeyaan ku mahadcelinayna dhalinyaradana waxaan leeyahay dhalinyarada in ay isqabsadaan gacmaha ay isqabsadaan cidna uma maqno ceelna uma qodno waxna waa qaban karnaa haddii aan isku tagno waa mahadsan tahay cabdulaahi cali faarax dhankaada run ahaantii isxilqaanku waa wax horta aada u wanaagsan laakiin su-aasha taagana waxay tahay maanta ma ku filannahay inaan ka hortagno fatahaadda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo wax badan ee soo lolaabatay runtii waxaas leeyahay urur markii loo fiiriyo ama dhallinyaro meel iskugu tagtay waxaad moodaa xoogaay inaysan ku filnayn biyo ay xiri karaan sababtoo biyahan waa wax guud oo maxaan ku radahay nolosha guudna la qabsaday waana wax national level yirahdo lagu qaban karo dowlado ay samayn karaan waay urur iyo dad maxaan ku yara inay samayn karaan aaminsan aniga
waa mahadsan tahay cabdulaahi axmed sidaa maqlaysa cabdulaahi wuxuu leeyahay dhallinyarada kuma filna awoodda iyo waxa la raba in la qabto waa ay ka badan tahay dhallinyarada waxay qaban karaan
haddii si loo fiiri waa ka badanta haddaa si loo fiirina kama badno sidaan ogsoonnahayna soomaaliya dadka xorriyaddeeda usoo dagaalamay saddex iyo toban qofooday ka mid ahaayeen oo dhallinyaro ah oo aqoon lahayn maantan annaga aqoonaan leenahay wax waa barannay dhaqaalo waa haysannaa nin aan maanta haddii oo jeebkiisa wax ka raadiyo wax ka waynay naguma jiro bilxaqiiqatan bal nin aqoon leh iyo nin aqoon lahayn ninkii aqoonta lahayna wax qabtay nin aqoon lahaynna nin aqoon lehna wax ma qabanin meel ma isla gashaa kii aqoon la-aantee wax qabtoo soomaaliya xorriyaddeeda usoo halgamay oo dhallinyaradan ahay maxaan lahay s y l waa lagu wada raaya hadda annagaan kusoo gaarin xitaa taariikhday ku qoran tahay magacii musiibo maalinee baxdaha leh nimankaas magacii waa u baxda oo u hirgashay waxayna ahayn dadaan dhaqaale haynin cilmi aanan haynin hadduu ilaahay kuu hidmaayo shaqana aan haysanin micnaha aanan ilbax saasna aan ahayn hadda annaga ilbaxaan nahay wax walbeeto waxaa waaye waa laga fujoognaa karaa marka waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inaan aniga wax aan qaban karno
waa mahadsantaha axmed cabdulaahi sidaa maqlaysid axmed wuxuu leeyahay dhallinyarada maanta fursad iyo waxay haystaan iyo farsama waa heli karaan
dhalinyarada uu walaalkii usoo qaatay tusaalaha s y l dad waxay ahaayeen tirayar laakiin isku xiran oo waxay ahaayeen tayo leh aniga ma aaminsani dad dhallinyaraha oo beledweyne jooga oo maxaan ku dhahay xilligan jooga inay intay biyahan xirayna intay dhahaan ay jawaano soo qaadaan ay dhahaan webigan xiraynaa webigan runtii wuxuu u baahan yahay shaqooyin midda ay haayaan ka weyn oo markii laga tago mid gobol mid qaran ay tagaysaa markii loo baahdo waxayna u baahan tahay hadda saa maqlaynaba waxaa jirta in biyaha la xiray malaayiin doolarna lagu xiray waxa kasoo xasanaaday marna dadku waa sii guura waana soo guura mar kastaba marka waxaa isleeyahay biyahan waa biyo musiibo ah waa biyo guud waxaan isleeyahay waxa keliya lagu celin karo waxay tahay waa wax qaran oo dowlad inay soo farageliso dowlad ista maahane wax urur iyo dad isku taga iyo midna ay samayn karaan ay tahay heer gobol xataa ay samayn karaan maaha Eh, hadda biyihii eh, sidii ay ahaayeen biyo yaroo laciif ay ahaayeen eh, biyaha hadda la sheegayna aaday u yaraayeen xaafadaha magaalada beledweyne boqolkiiba siddeetan eh, waa la deganaay wax yaroo ku guro keliyaashii iyo meelihii waadiyaasha ka imaanayeen ayaa baxay marka biyo biyo aad ay celiyaan ma ahan biyaha dayrtii hore celilayan haddii wax celin karaan walaalaya waa mahadsantahay axmeddee waa maqlaysaa biyaha waxaa la yidhi eh, fatahaaddan m- biyo badanba maba aheenoo eh, dadka qaar ayagoon laga celinin iska fadhiya haddii maanta annaga aan dhihi lahayn guuga biyo fiican roob fiican madii inaan dhihi lahayn bilxaqiiqatan adigaba waa ka raqab- waa ka- waa ka- waa ka- waa ka warqabtaa xuseenow Eh, xaafadda buundoweyn xaafadaha looga horqaxay ka mid ahaa jirti xaafadaha ugu horeeyo markii laga reebo xaafadda dhagax jibisa oo keliga ku yaallo markii laga reebo xaafadda labaad ee kacaysa waxay ahayd buundoweyn ahayd buundoweyn maanta in micnaha hal xaafadoo laga qaxay aysan jad iska cabsaday oo micnaha aysan dheheen neo waxaan dhallinyarada inay haayaan ama ay idinku soo humaano habeen maday idinku soo butacaan aysan dheheen ma ogi boqolkiiba sagaashan iyo sideed xaafadda waa la deganay oo safe ahayd saddexda xaafadoo kaleeto waa laga qaxay xawataako waa laga qaxay Booyin kooshin waa laga qaxay een, holwadaag waa laga qaxay marka buundaweyn xaafadda keliya haddana magaca xaafadda magaalada beledweyn u haysata waa xaafad sooshiyaal ah oo bulsho ah ay tahay cid ka qaxda ma lahan populationka magaalada beledweyn haddii la fiiriyo buundaweyna u badan waxay dhalinyarada waxay dhalinyarada qabteen in la hagrada ma aha qofka bini'aadanka waxaa yidhi qofka waxaa la yidhi geedkii maalin aa, harsataba galladu kugu leeyahay alle annaga maanta galladan ka mudannahay dadka inay wicnaha wax waxaas aa qabana ee nugu taageeraan nugu dhiirigeliyaan dhiirigelintana senberi waxay caddaynaysaa meeshaa shalay joogta meel ka badan inaa gaartid marka waxaan aaminsannahay jawaan biyo lagu celiya iska dhaafe inaan weliga dhan leexi karnaa aaminsannahay haddaan dhallinyaranahay oo isku tagno iskaashanno dhiirigelin haddaa helno fan xitaa looma baahna magaalada beledweyne fankeeda ayadaa baxsan karta bilxaqiiqatan haddii xaqiiqda laga hadlo waa waa mahadsantahay cabdulaahi hay waa maqlaysaa axmed waa maqlaysaa axmed siduu hadal ku dhigaya haa waa mahadsan axmed maxamed yuusuf Eh, run ahaantii horta biyahan biyo maanta bilowday eh, ma ahan Eh, waa biyo ilaa iyo sagaashan iyo kowdii magaalada beledweyne aad ugu soo qulqulaya oo ku socdo waaye Eh, maalinba heeray soo marayeen waxaa la gaaray hadda sanadkii inay yimaadaan eh, saddex mar amaba laba mar ay yimaadaan Eh, taasoo sababaysa webiga gudihiisa inuu maxaan ku rahdaah u baahan yahay in aad loo qodo ilaa iyo iska dhaaf beledweyne ilaa etoobiya wuxuu rabaa in laga sameeyo maxaan ku rahdahay biyo xireen oo biyaha markii loo baahdana ee la isticmaalo meel lagu leexiyo markaan la rabina hadda webiga si siman ay u qaadaan laakiin walaalkay carrituur iyo maxaan ku radaa bacaad meel lagu shubo iyo wax hadda micnaha ay soo kordhinayso haba yaraatee ma jiraan Eh, jawaano dad masaakiina laga aruuriyey oo xaafad laga keenayna biyaha lagu xiraa leeyahayna waxaada weyn oo ay soo kordhinayso ma lahan magaaladan biyaha way la qabsatay Eh, qofka beledweyne jooga dhaqaale ahaanna markii biyaha soo dhow yihiin waxa inuu sii guuraayo iyo inuu soo guuraayo laba jaaroba uu sii socdo moogiye markii biyo la sheego waxaa jira hadda adduunka waa la hormaray waxaa jira awareness fara badan oo ilaa etoobiya ka imaana wacyigelina wacyigelintaas markii lasii maqlaayo ama biyaha soo baxi laho dadka qaar xaafadaha biyaha waa usii bannaayaan dabcan biyana waa marti laakiin biyahan waxay u baahan yihiin qorshe fay u baahan yihiin maanta biyo jawaan lagu celi kara maaha
Eh, waa mahadsantahay axmed waa soo gabagabeynaynaa dadaalaad samayseen kan dhallinyar ahaan eh, is- isxilqaan Eh, maxaa is leedahay mustaqbalka ama sanadaha soo socda xaggee aad hiigsanaysaan oo is leedihiin waa gaari kartaan Eh, horta waxa la hiigsadaa waa la gaaraa xuseenow ururkaana meeshu hadda ka soo bilaabay biyahan keliya maahan Eh, magaaladan beledweynena waa layska warhayaa ururkan urur soo shaqeeyo ilaa ay muddo lix sano soo shaqeynaya waaye wax hay-ad ah uu ku tiirsanaya ama maamul uu ku tiirsanaya ama dowlad uu ku tiirsanaya ma lahan wuxuu jeebkiisa ka qaaday iyo walaal muxsin wuxuu ka qaaday wuxuu ku qabanayay Eh, waxaan haddan rajaynaynaa reer beledweyne ayaga ilaahay qalbiga ka qaada horta awalan qalbiga allah usoo celiyo haddii ay isku tashadaan yoomiyo haddii nus dollar xaafad walba laga qaado i believe waxaan aaminsanahay xaafad walbaba calaa qoys qof hadda iyadoon laga qaadin calaa qoys wax nus dollar yoomiye laga qaado waxaan aaminsanahay in webigan dhan asiga dhan iska lixi karno waxaa noo furan wadadan waxaa noo furan maxaa la yidhahdaa ii sheeg faafka maraa noo furan qoraxsan dhinacaasi waxaa noo furan maxaa la lahaay farlibax xigta meel ahaa noo furan webiga dhan waa iska lixi karnaa haddii aan anaga aqligeenna kaashana maalkeenna anagana aan is aaminno bilxaqiiqatan balse waxaad soomaalidii waxaa noqotay micnaha qofkii wax qabanayaba asiga budget ku qaadanaya ani maxaan ka helaa adigana marka adiga dhibaatada kugu sugan nus dollarkii maalinta laga qaadi lahay biibaxada markaa kuuri saddex boqoloo doolar ku dhowaada ku guuraysaa markaa soo noqonaysa saddex boqoloo doolar ku dhowaada ku guuraysaa baahida aa qabtidna micnaha ma noqonaysa midaan keliya ma noqonaysabo inta gurigaada biilo jirta ka badanaa biilinaya waa waa naqaana anaga biibaxa waxay tahay marka waxaan hiigsanaynaa insha allahu tacaala aanan rajaynaynaa meeshaan hadda taagannaha meel ka badan inaan gaarno lalama hadi doonana insha allahu tacaala waa mahadsantaha cabdulaahi cali faarax ugu dambeyn maxaa is leedahay dhallinyarada haddii ay isu tagaan ama haddii ay sameeyaan dadaal iyo isku xirnaan waxa laga fili karo waa mahadsantahay walaalkay ee, dhallinyarada markay isku tagaan horta ee, waa quwad jirto oo lama dhayeelsan karo ee, waa dad wax qaban karo laakiin ee, shaqooyinka ay qaban karaan iyo midaan wax isku dhow oo laisba bardhigi karo maanta ma ahan shaqooyinkan hadda beledweyne hadda kahor xisaab xir la sameeyey waxaa la sheegay biyaha inay ku baxeen hal milyan oo dollar hal milyan oo dollar marka biyo ay ku baxeen oo la xiri waayo dadkii weli ay sii barakacaan marka walaalkay biyaha waa la xirin karaa laakiin waxaa loo xiri karaa markii awood dowladeed iyo awood qaran ee meesha ay soo gasho biyahaas dhammaan waa la xiri karaa laakiin biyo maanta oo jawaan iyo maxaan ku irahdaa carro meel la tuuriy lagu xiri karo innaba maahan iyo matoro genetor la keeno la yirahda ciidan biyo ka celinayna wax ay soo kordhinayso micno ma lahan ee dhallinyaradana waxay hadda awoodi karta maahan waayo dhallinyarada maanta ee waxay samayn karaan wax walba oo yacni wanaaga waa samayn karaan oo taas ku dhaliili maayo oo waa ku bogaadina laakiin biyaha markay soo gaarto arrinta biyaha waa arrin ka weyn midda dhallinyarada ah waa arrin u baahan ee dalka maxaan ku guud ahaantiis biyo laga xiro laakiin uma baahna in maanta halkaas ay dhahaan dhallinyarada biyo xirayna ay dhahaan maaha
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qaybgalay toddobaadkan axmed maxamed yuusuf afhayeenka ururka dhallinyarada iscilqaan iyo cabdulaahi cali faarax oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada beledweyne inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waa codka fanaanka la foole iyo heestiisa makaay codkaasi hallaasiga ee fanaanka maxamed xuseen lafoole ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan dib mar kale hawada ugu soo noqonayno guud ahaanba hada v o a waxaa idin leedahay fii amaan allah